llah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli اllah wacalaa aalihi wasaxbihi waman ihtadaa bihadyihi ilaa yowm اddiin qaala raximah اllah taxriimu salaa salaadii xaaraantimeynta la xaaraantimeeyey ila lqubuur xabaalaha xaggooda loo tukado qaala walaa tajuusu ma banaana asalaatu salaadii ila alqubuuri xabaalaha xaggooda loo tukadaa mutlaqan iyadoon la kala qaadqaadin macnaa qabrigu noocu doonayaba ha noqdo ama qabri qof weyn ama qabri qof yar qabri nebi ama qabri weli ama qabri qof caadiya sawaaun waxaa isku mida kaanat ahaatayaa qubuurtaasi qubuura lilambiyaa xabaalo ambiya ay ku aasan yihiin nebiyaal aw gayrihim ama xabaalo cid kale ay ku aasan tahay oo rasuulku calayhi afdal salaatu watasliim wuxuu yidhi laa tajlisuu cala alqubuuri walaa tusalluu ilayha xadiidka imaam muslim uu warinayo xabaalaha xaggooda xabaalaha ku fadhiisanina taa waxaa laga qaadanaya inay xaaraan tahay qofka muslimkaahi xabaal inuu ku fadhiisto bal arrintaasi waxay ka mid tahay kabaa'irta iyo dembiyada waaweyn wuxuu ihi abu hureyra wuxuu ihi rasuulku salى اllahu عalيه wasalam laan yajlisa axadukum calىa jamratin fatuxriqa hiyaabah fataklusa ilaa jildihi khayru lahu min an yajlisa calىa qabrin midkiin inuu ku fadhiisto dhimbiil daba oo maryihiisa ay gubto oo jidhkiisa ay u soo gudubto ayaa u dhaama inuu ku fadhiisto qabri waa qubuurta in lagu fadhiistaa ama in lagu dul socdaa waa mid xaaraan ah bal waa min alkabaa'ir dembiyada waaweyn ee qofku ciqaab uu ku mutaysanayo ayaa arrintaasi ay ka mid tahay wuxuu ihi imaamu shaafici raximah اllahu tacaala wa akrahu waطca alqabri waاljuluus wاlitikaa calayh waxaan nacayaa bu uhi imaamu shaafici hadduu ihi akrahuna wuxuu uga jeedaa inta badan shayga xaaraanta inuu qofku qabri uu ku istaago ama inuu ku fadhiisto ama inuu cuskado oo jiqilka uu saaro ilaa an laa yajida arajulu sabiila ilaa qabri mayitihi ilaa bian yata'ahu ilaa qabrigii qofka lagu aasayay meel loo maro in la waayo mooyaane fadalika daruuratun marka xaaladdaa waa bannaan tahay oo haddii qofkii meel kaleoo lagu aaso la waayo xabaalaha dhexdooda mooyaane qabrigiina aan la gaari karin ilaa kuwo kale lasii jiidho xaaladdaasi waa daruura buu leeyahy shaafici fa arjuu xiinaidin an yasacahu in shaa allah xaaladda caynkaasiya ee meel qabrigii laga maro la waayey ee qofkii la aasiyey meel loo maro la waayey xaaladda caynkaasiya waxaan rajaynayaa buu yidhi inay bannaanaato lidaruura daruuro awgeed inay u bannaanaato waxa uu tilmaamay imaam imaamu nawowi raximah اllahu tacaala inay tahay xaaraan in xabaalaha lagu istaagaa wuxuu uhi imaamu nawowi raximah اllah walow qiila bitaxriimihi lidaahiri lam yabcud haddii la yidhaahdo xabaalaha in lagu istaagaa makruuhnimo waa dhaafsiisan tahay oo waa xaaraan xaqa iyo sida saxdaa kama foga ويuأخذ من الحadيiث النهي عن الصلاaة في المqبرة fahiy مakrوهaة كراهaةa تaحrيimi wuxuu hi imaaم النawwي oo ka mida culimada shaaficiyada waxaa xadiidkaa laga qaadanaya rasuulku uhi laa تجlisوu عalى الqبuuri وalaa تuصalوu إilayha xabaalaha ku istaagina oo ha ku fadhiisanina oo xaggoodana ha u tukanina inay xaaraan tahay salaada xabaalaha lagu dhex tukadaa oo rasuulku عalayhi أفضل الصلاaةi والتسليim waa uu diiday in qubuuraha masaajid laga dhigto rasuulku salى اllahu عalيyه wasalam waa ka yihi lacana allahu اlyahuuda wالnasaara itakaduu qubuura anbiyaahi masaajid yahuud iyo nasaaro waa kiristaanka ilaahay ha nacdalo maxay tahay sababta loo nacdalaya xabaalihii ambiyadooda ayay masaajida ka dhigteen oo qabrigiiba masaajid ay ka dul dhiseen markaasay qabriga agtiisa ku tukadaan ama salaada ay ula jeestaan amaba se waabay ku dul tukadaanba intay simeen oo dhulka ay la simeen nacdashaa markaa ku dhacday yahuud iyo kiristaan markii xabaalihii ambiyadooda ay ka dhigteen masaajido ayaa ku dhacaysa qof kastoo sidaas sameeya oo ambiyada waxaa la mid ah oo xadiidku waa caddeeyey dadka saalixiinta dadka wanaag lagu tuhmaya markay dhinteen in xabaalahooda la dhisaa waa xaaraan wey wanaha nabiyu sala allahu alayh wasalam an yubna cala alqabri wa an yuzaada calayh wa an yujasas rasuulku wuxuu nahiyey qabriga in la dhiso iyo ciiddii laga soo qoday waxaan ahayn in lagu ziyaadiyo in la nuuradiyana waa diiday rasuulka sida imaamu muslim saxiixiisa uu ku warinaayo saxaabiga la idhaahdo cali bin abi aalib waxau ihi isagoo la hadlaayo taabicigii la odhan jiray abu hayaaj alasadi alaa abcauka calaa maa bacanii calayhi aw bihi rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam war miyaanan kuu dirahayn wixii rasuulku ii diray anlaa tadaca qabra mushrifan ilaa sawayta walaa suuratan ilaa tamastahaa rasuulku wuxuu igu yihi qabri kastood aragto oo xabaalaha kale laga soocay oo ka mudhay oo la qubad laga dul dhisay amaba se waxa weeyaan dhagaxaan lagu dul tuuliyo ciid fara badan ama la nuuradeeyey ama la sibdhiyey xabaalaha kale la sin buu ihi rasuulku sala allahu alay wasalam oo waxaa la duldhigo o dhan ka dulqaata sawirka bahalka la idhaha meel kastoo aad ku aragtana baabii oo tirtir marka intaasuu rasuulku u diray intaa ayaanana kuu dirayaa buuhi marka xabaalaha in lagu dhex tukado iyo in lagu dul tukado iyo in lagu ag tukado iyo in salaada loola jeesto midna ma bannaana sheekha la idhaahdo manaawi oo ka mida culimmada axaadiidta sharaxda oo qoray kitaabka la dhaha alfayd alqadiir ayaa waxa uu leeyahy faina dalika makruhun fain qasada insaanu atabaruka bisalaati fi tilka albuqca faqad ibtadaca fi اddiini ma lam ya'dan bihi اllah hadduu qofku salaada xabaalaha uu la jeestay ama uu la ag tegey ama uu la dhex tegey hadduu uga jeedaba inuu ka barakaysanayo xabaalahaas oo uu isleeyahay salaada aada xabaalaha ula dhowaatay si fiican baa lagaaga aqbali doonaa ama ajar badan baad ka heli doontaa oo salaada meelaha kale lagu tukado way ka fadli badanta faqad ibtadaca fi ddiini maa lam ya'dan bihi illaah wuxuu noqonayaa mid diinta ku soo daray waxaan ka mid ahayn waayo diintu may sheegin fadli ay leedahay salaada xabaalaha lala doontaa bal diintu waxay tilmaantay xabaaluhu inaanay ahayn maxalla salaa meel lagu tukada inaanay ahayn oo rasuulku sala allahu calayh wasalam wuxuu yidhi ijcaluu min salaatikum fii buyuutikum walaa tajcaluuha maqaabir war salaadiinna wax ka mida salaada sunnaha buu ujeedaa guryihiinna ku tukada oo guryihiinna xabaalaha ka dhigina markaa xadiidku wuxuu tilmaamaya baa ahlulcilmigu xabaaluhu inaanay ahayn meel lagu tukado oo gurigaagii haddaad ku tukan weydo xabaalaho kale ayuu noqonayaa buu uhi rasuulku sala allahu calayh wasalam haddaba maxay tahay sababta loo diidayo in xabaalaha salaada lala doonto loola qastiyaa waxaa inoo caddeeyey alimaamu shaafici raximah اllah kitaabkiisa alum la ydhaha shaafici wuxuu ku yidhi waakrahu an yubna cala alqabri masjidun wa an yusawa aw yusallaa calayh wa huwa gayru musawan aw yusallaa ilayh waxaan karahayaa buuhi imaamu shaafici oo kelmadda taxriimka ayuu afkiisa ka dhowri jiray oo shayga xaaraanta markuu ka hadlayo kelmadda karaahiyada ayuu isticmaali jiray in qabriga masaajid laga dul dhiso an yubna cala alqabri masjidun wa an yusawa iyo qabrigii in la simo inta dhulka lala simo lagu dul tukado aw yusallaa calayhi wahuwa gayru musawan ama isagoon sinaynba in lagu tukado aw yusallaa ilayh ama salaaddii in loola jeesto ayaan karhayaa waan nacayaa buuhi imaamu shaafici raximah llah markaasaa wuxuu leeyahy wa akrahu hada lisunnati walaathaar waxaan arrintaa u nacayna sunnada diiday awgeed iyo axaadiida rasuulka laga soo wariyey wa anahu kariha wallahu tacaala aclam an yucadama axadu min almuslimiin yacni yutakhada qabruhu masjida waxa imaamu shaafici uu karahay axad muslimiinta ka mida qabrigiisa in la weyneeyo oo masaajid laga dhigto oo qabriga masaajid laga duldhisay waa calaamatu tacdiim waa calaama tusinaysa qabrigaa in la weyneeyey haddaba maxay tahay sababta loo diiday qubuurta in la weyneeyo xabaalaha qaarkood la dhiso qubad laga dul dhiso ama masaajid ama salaaddii in lala doonto wuxuu leeya walam tu'man fii dalika alfitna waaldalaal calaa man ya'tii bacdu waa taas sababto haddii qabrigii masaajid laga dul dhiso ama qubad laga dul dhiso ama salaadii lala ag tago dadka iman doonaa inay ku fitnoobaan baan looga aamin ahayn waktigii imaamu shaafici sida culimmadu ay tilmaameen may jirin xabaalo lagu fitnaysan yihi dad dhintay oo la baryaa ama dad dhintoo xabaalahooda lagu dawaafo ama qubuurtooda laysku masaxo laga barakaysto ama ciidda laga gurto iyadoo la aaminsan yahay inay caafimaad keenaysa ama arsaaq waxaasoo dhami wakhtigiisii may jirin laakiin wuxuu tilmaamayaa sababta loo diiday xabaalaha in masaajid laga samaysto inay tahay in laga baqanayo dadku inay ku fitnoobaan wixii imaamu shaafici uu lahaa waa laga baqanaya innagu waynu aragnayba oo xabaal kasta oo qubad laga dul dhisay ama masaajid waxaa shakila'aana dadku inay ku fitnoobeen wakhtigan waxay qof kastoo arkaa oo dadka cilmiga aan lahayn ama juhaasha ka midii wuxuu is odhanayaa qabrigan maxay tahay sababta qubadda looga dul dhisay ama loo nuuradeeyey ama masaajidka looga dul sameeyey xabaalaha kalu wax dheeraya waa weliyo waxbuu tari karaa markaasaa ka ugu yeeri wuu isku masaxaya wuu dhundhunkanaya wuu ismarmarinaya haddaanu ku dawaafinba haddaanu baryinba haddaanu carruur u soo doonanba sida xabaalaha qaarkood lagu sameeyo haddaanu caafimaad ka soo raadsanba haddaanu madaxtinimo ka soo raadsanba dadka qaarkood baa markay madaxtinimo doonayaan ayaa dadkaa dhintay xabaalahooda tago oo idhaahda imagacow sheekh hebelow imagacow hadduu kii nool adigoo nooli haddaad ismagacaabi kari weyday ma mid dhintay baa ku magacaabi adigoo nool mansibkaad gaari kari weyday mid dhintay siduu kuu gaadhsiin doonaa oo camalkiisu uu go-ay oo naftiisana aan waxba u qaban karin cid kalena aan waxba aan u qaban karin marka axaadiidaasi awgeed ayaa ahlucilmigu ay diideen in xabaalaha salaada loola jeesto ama lagu ag tukado imaam kaloo isna aimada shaaficiyada ka mida waa sheekha la dhaahdo ibnu xajar alhaytami alfaqiih fuqahaa shaaficiyu ka mid wuxuu qoray kitaabka la dhaha azawaajir can ikhtilaafi alkabaa'ir kabaa'irtuu kaga hadlayaa kitaabka dembiyada waaweyn ee halista ayaa kitaabkaa uu ku ururiyey markaasaa masaladaasi in xabaalaha salaada lala doonto wuxuu ku darayaa kabaa'irta dembiyada waaweyn buu ku daraya sa wuxuu le qaala bacdu alxanaabila qasdu rajuli salaata cinda alqabri mutabarika biha caynu lmuxaadaati lilahi walirasuulih ahlucilmiga qaarkood buu ka soo raraya inay yidhaahdeen inuu ninku salaadiisa qabri ula qastiyo isagoo qabrigaa ka barakaysanaya waa khilaaf cad oo uu khilaafay ilaahay amarkiisii iyo amarkii rasuulka oo uu baalmaray waibtidaacu diinin aw waibdaacu diinin lam ya'dan bihi illah waa bilow uu qofku iska bilowday diin aanu ilaahay u sharciyeyn oo isagu iska sharciyaystay haddaad qur-aanka si kasta u baadho ama axaadiidta rasuulka weligaa heli maysid xadiid leh salaadiina xabaalaha la doonta halkaasay ku fadli badantahy ama ducada iyo baryadaba linahyi canhaa baan sidaa u idhi buu leeyahy nahyiga ku soo arooro rasuulku waa diiday uma ijmaacan culimmadu waa isku waafaqeen arrintaasi inaanay bannaanayn wuxuu leeyahay faina acdama almuxaramaat wa asbaaba ashirki asalaatu cindaha wa itikaaduhaa masaajid aw binaa'uhaa calayha waxyaabaha diintu ay xaaraantimaysay kuwa u waaweyn waxaa ka mid a oo asbaabta dadku inay shirki ku dhacaan keensa keensatana ka mid a salaada xabaalaha lala doonanayo iyo cibaadaadka kale xabaalaha lala doonanayo wa itikaaduhaa masaajid iyo xabaalaha masaajida laga dhiganayo aw binaaha caleyha iyo xabaalaha la dhisayo markaasaa wuxuu tilmaamayaa culimadu yidhi waa makruh karaahada inay uga jeedaan waa xaaraan wاlqowlu bاlkaraahati maxmuulu calى gayri dalik id laa yudanu bاlculamaa tajwiisu ficli tawaatara can الnabiyi lacnu faacili suurtagal maaha buu hi culimada lagama malaysan karo inay xalaaleeyaan oo ay baneeyaan arrin rasuulku salى اllahu alيه wasalam uu nacdalay cidda samaysay qaala wayajibu mubaadaraةu lihadmiha waxaa waajiba in loo degdego duminta la duminayo masaajida xabaalaha laga duldhisay rasuulkaa sidaa amray calayh afdal salaatu watasliim wa hadmu lqibaabi alatii cala alqubuur qubadaha laga dul dhisay xabaalahana in la dumiyo oo arrintaa weliba loo degdegaa waajiba id hiya adaru min masjidi diraar waayo qubadaha iyo masaajiddaa laga dul dhisay xabaaluhu way ka darar iyo dhibaato badan tahay masaajidkii la odhan jiray masjidu diraar ee wakhtigii rasuulka inta la dhisay rasuulku sal alay wasalam wuu dumiyey oo masaajidka kuwa munaafiqiintaabaa dhistay si ay uga dhigtaan meel ay ku shiraan oo shirqoollada iyo hagardaamada islaamka ay ku hayaan ay waxa weeyaan dhexdiisa ku sameeyaan ama ay halkaa ay kaga tashadaan rasuulku wuxuu amray in la dumiyo hagardaamada iyo dhibaatada qubuurahan laga dul dhisay qubadaha iyo masaajidan qubuuraha laga dul dhisay diinta ay ku hayso ayaa ka weyn dhibaatada masaajidkaasi diinta uu ku hayay waayo tani dadka caqiidadoodii bay ka fitnaynaysaa oo qabrigaa masaajidka laga dul dhisay dad baa ku fitnoobaya oo wixii ilaahay inuu qaban karayo weydiisanaya caruur iyo cuud iyo caafimaad iyo madaxtinimo iyo arsaaq iyo waxyaabaha la mida xabaalaha qubadaha laga dul dhisay dad baa ku dawaafaya dad baa iyagoo ka baqanaya ama wax ka doonaya xoola u qalaya neefkaa wuxuu u qalayaa sheekha qabrigaa ku aasan aada wanaag ka heshi ama haddaad qali weydo sheekhu waxbuu ku yeellayn doonaa ragbatan wa rahbatan dadka xabaalaha xoolaa inta kaxeeyaan xabaalaa dulgeeyaa ujeeddada ay u qalayaan waa taasa mid kale maaha dad baa koonaya waa sadaqad abadan sadaqad ugama jeedaan hadday sadaqad uga jeedaan masaakiintan meelahan agtooda joogjoogtay siin lahayn laakiin bal waxaad ku tidhaahdaad weydiisaa war haddaynu xoole kaxayn weynaynu qabriga sheekh yuusuf kownin geyn weyno oo aynu halkaa ku qali weyno maxaa inagu dhacaya muxuu ku odhanaya aljawaab macruuf waxaa inagu dhacaya sheekha karaamadiisa inagu dhacaya inagu dhacaysa oo xoolow xanuun inagaga dhacaya wixeena barakada laga qaadaya sanadkii hore waxa naga gaadhi baanad ogeyn bay ku odhanaya reer miigu markii wankii sheekh yuusuf kawnida aanu iska bixin weynay waa kii idihii hulubba naga laayey riyihiina darataa gan ka dhigtay odhanayaan waayo wankii sheekh yuusuf kawnin baanu iska bixin weynay abaartana lagu salliday qamaaciir abaar qamaaciirah ayaana la qabadsiiyey markaanu wankiisii iska bixin weynay qaar waxay koreen waraabaana lagu sallidayoo awliyadii baa waraabayaal lagu noqotay awliyada markaa talo miyaa caayaan mise way ammaanayaan awliyadu waraabo ma noqoto waraabu waa xayawaan awliyadii baa inta waraabo noqotay noo soo dhacday oo ka odhanayaan oo neefkii qaadatay awliyadu waraabana ma noqoto dadkana ma dhacdo dee oo ma boobto ile waraabaha adhigaaga usoo dhacee neef ka qaatay uu ku boobay uu ku dhacae awliyadu xoolaha dadka ma qaadato ilahay bay ka baqdaan awliyadu in awliyadii waraabayaal iyo masas iyo libaaxiyeyo lagu sheego madha waxaasay noqonayaan waa cayla caayiye meelka dhac wey mana boobaan xoolaha dadka wuxuu leeyahay liannaha usirta calaa macsiyati rasuuli illaah qubadaha iyo masaajida xabaalaha laga dul dhisa waa mid lagu aasaasay macsiyada rasuulka rasuulkaoo la caasi waayo rasuulku ha dhisina buu yidhi liannahu nahaa can dalik maxaa yeelay rasuulku arrintaa waa diiday wa amara bihadmi alqubuur almushrifa rasuulku wuxuu amray in la dubiyo xabaalaha xabaalaha kale ka dhex baxay ee la dhisay ama la nuuradeeyey qaala watajibu isaalatu kuli isaalatu kuli qandiilin aw siraajin calaa qabrin waxaa waajiba buu yihi in la suuliyo faynuus ama iftiin kastoo xabaal laga dul shiday waayo dadku waa ku fitnoobayaan xabaashaas dadku waxa ay is odhanayaan xabaashan la iftiimiye la nuuriye xabaalaha kale waxbay dheerto waxbay qaban karta walaa yasixu waqfuhu wa nadruhu mana banaana oo ansixi mayso nadarka qofku uu ku nadro uu haa waxaan ku nadray qabriga sheekh ebel inaan dhiso ama inaan nuuradeeyo ama xoolaha qabrigiisa in lagu nuuriyo iftiin laga shido ayaan ku nadray waxana qofka dhintay waxba u tari maayaan dhismayaashan masaajidan laga dul samaynayo iyo qubadahan iyo waxaan oo dhan cabdullaahi ibnu cumar baa wuxuu arkay sida bukhaari uu warinaayo nin waxa weeyaan masaajid cafwan qabri taandho ka dul sameeyey markaasaa wuxu uhi inzachu ya ghulaam fa inamaa yudiluhu camalu waar ka dulqaad buu hi taandhadaadani ma hadhayn karta camalkiisubaa qofka hadhaynaya haddii nuurka ama laydhka ugu qiimo badan caalamka laga dul shido oo camal wanaagsan aanu lahayn qabrigiisu waa madow yahay haddii kalena camalkiisa ayaa u nuurinaya haddii waxa weeyaan dhismaha u fiican ee u qurux badan ee u qaboojin badan lagu dul sameeyo oo laga dul dhiso oo camalkiisi naar uu yahay camalkiisa qabriga ku gubayo dhismahaasi wax qabow haba yaraatee usoo jiidaya ma jirto haddaan waxba laga dul samayn oo camalkiisu camal saalixa uu ahaa camalkiisaa qabrigiisa u nuurinaya oo u waasicinayo oo u wanaajinaya oo u qaboojinaya oo keenaya in albaab jannada looga furo oo gogol jannada laga keenay loo goglo marka waxaan o dhan waxba kuma taal weeye qofka wax alaale waxay u kordhinayaan ma jirto kuwa nool ayuunbay arrintaasi fitnaynaysaaye kuwa dhintay waxba u tari mayso xabaalaha la dhis iyo xabaalaha la hadhin iyo xabaalahaasi waxa weeyaan la iftiiminaya wuxuu uhi sheekhu taxriimu lmuruux maritaankii xaaraantimeynta la xaaraantimeeye beena yaday lmusalli qofka tukanaya la hormaro walow fi lmasjid alxaraam meesha uu ku tukanayaa masjidulxaraam kaba ha noqotee qaala walaa yajuusu ma banaana buu ihi almuruuru maritaanka beyna yaday lmusalli qofka tukanaya la hormaraa idaa kaana bayna yadayhi haddii ay hor taallo sutratun sutro oo sutradii shalay aynu ka warramaynay hadduu wax ishor dhigay in isaga iyo sutradaa la kala dhex maraa ma banaana xataa haddaanu sutro lahaynna inaad hormartaa kuma banaana oo halkuu ku sujuudaayo wixii xagga lugihiisa ka soo xiga ha marin laakiin meel ka shishaysa waad iska mari kartaa haddaanu sutro lahayn hadduu sutro leeyahayna isaga iyo sutradiisa inaad kala dhex martaa kuma banaana walaa farqa fii dalika wax farqigu uma dhexeeyo arrinkaa marka laga hadlayo bayna almasjid alxaraam wagayri masjidulxaraamka iyo meelaha kale ee min almasaajidi masaajida kale ka mid a fa kulluhaa dhammaanteed sawaa waa isku mid fii cadami aljawaas inaanay bannaanayn in qofkii la hormaraa sheekhu halkaa wuxuu tilmaamaya dadka qaarkood baa waxa dhaha masjid alxaraam qofka ku tukanaya waa la iska hormari karaa oo sutradu waajib maaha masjid alxaraam marka lagu tukanayo taasuu sheekhu leeyahay waa mid aan jirin oo masjid alxaraam iyo masaajida kale waa isku mid weeye licumuumi qowlihi sala allahu alayh wasalam waxaa arrintaa u daliila caamnimada qowlka rasuulku uu yidhi low yaclamu hadduu ogaan lahaa almaaru ka maraya beena yaday lmusalli qofka tukanaya hortiisa maada calayhi waxaa dushiisaa bimacnaa dembiya lakaana an yaqifa inuu taagnaado ahaan lahayd arbaciina afartan khayran lahu mid uga khayr badan min an yamura inuu hormaro beyna yadayh qofkaa tukanaya yacni wuxuu ujeedaa almuruur beynahu inuu kala dhex maro qofkii wa beyna mawdici sujuudi halka uu ku sujuudaya inuu kala dhex maro haddaanu sutro lahayn wey haddii kalena isagiyo sutradiisa inuu kala dhex maro marka qofka tukanaya in la hormaraa inay xaaraan tahay ayaa xadiidkani uu tusinaya oo wuxuu leeyahay alxaafid ibnu xajar raximah llahu tacaala wmuqtada wamuqtadaa dalika anahu min alkabaa'ir xadiidkani wuxuu keensanayaa qofka tukanaya in la hormaraa inay ka mid tahay kabaa'irta dembiyada waaweyn inay dembiyada waaweyn ka mid tahay waxaa kaloo ina tusinaaya rasuulku sala allahu alayh wasalam qofka tukanaya qofka hormara muxuu ku magacaabay shayaan soo maha inamaa huwa shayaan soo ma odhan rasuulku sala allah alay wasalam qof bani aadamana yaana dembi waxaan ahayn hadduu sameeyo waxaan dembi ahayn oo aanu ku dambaabahayn dee shaydaan lagoo magacaabi karo oo culimadu waxay yidhaahdaan haddii qofku arrin uu sameeyo oo la dhaha qofka sidaa sameeya waa shaydaan ama waa munaafiq ama waa qof gaalada shabahay haddii la yidhaaho waxay taasi daliilu tahay arrintaasi inay xaaraan tahay oo qofka waxa shaydaan loogu magacaabay ama munaafiq loogu magacaabay ama kaafir loogu magacaabay macnaheedu waxa weya wuxuu sameeyey wax dembi oo xaaraana buu sameeyey wey markaa qof tukanaya ka hor maraya inuu shaydaan yahay buu tilmaamay rasuulku sala allahu alay wasalam xadiidkana rasuulku wuxuu leeyahay qofka tukanaya ka hor maraya dembiga dushiisaa hadduu ogaan lahaa inuu afartan taagnaado raawigu uu ka shakiyey wuxuu hi garan maayo ma afartan maalmood ba mise waa afartan bilood mise waa afartan sannadood bal inta ugu yarba ka soo qaad afartan maalmood inuu halkaa taagnaado ayaa u dhaanta inuu hormaro qof tukanaya macanaa dadka aan sabr ahayn baa lala hadlaya in yar aan sabri karahayn aan fadhihi karahayn ama aan taagnaan karahayn afartan maalmood intay ugu yar tahay inaad taagnaato oo aad sugto qofkaasi intuu salaada ka baxaya o meel ay ku bannaanaanayso ayaa ku dhaanta inaad mid tukanaya hormarto waayo ka tukanaya haddaaduma hormarto waad dembaabta ficil afcaasha naarta lagu galo ka mida ayaad samaysay laakiin haddaad taagnaato dee ma dembaabaysa wax dembiga laguu qori maayo oo ficil mubaaxaba waxa weyaan aad samaysay marka waa arrin aad iyo aada loo fududaysto weeye dadka tukanaya in layska hormaro waa marka waa in la yska ilaaliyo la ogaado inay kabaa'irta iyo dembiyada waaweyn ay ka mid tahay wujuubu manci lmusalli kii tukanaayey inuu u diidaa waajibnimaday waajib tahay lilmaari kii hormarayey beena yaday kii hormaraayey inuu u diido maritaanka inay waajib ku tahay ka tukanaya ayuu baabkani ka hadlaya walow fi lmasjid alxaraam meeshuu ku tukanaya masjid alxaraam baa noqotay oo qofkii isagoo aan tukanahayn xaaraan bay ka tahay inuu hormaro qof tukanaya haddii ay dhacdo qof inuu khaldamo oo uu doono adoo tukanaya inuu ku hormaro waajibka adiga ku saarani waxa weeye arrintaa inaad u diido oo aad ka hor istaagto walaa yajuusu uma banaana bu uhi lilmusalli qofkii tukanaya ilaa sutratin sutra xaggeedu tukanayay shay uu ishordhigay an yadaca inuu ka tago axadan axad yamuru maraya bayna yadayhi hortiisa lilxadiidi asaabiq xadiidka ina soo maray baa u daliila oo rasuulku sala allahu alayh wasalam wuxuu yihi walaa tadac axada yamuru bayna yadayhi sutro samayso markaad sutro samaysatana qof doonaya inuu ku hormaro haddaynin iska celi wa qowluhu baa u daliila sala allahu alayh wasalam qowlka rasuulku uu yidhi idaa sallaa axadukum midkiin markuu u tukado ilaa shayin shay xaggii yasturuhu sutro uga noqdo min annaasi dadka oo fa araada uu doono axadun axad an yajtaaza inuu ka gudbo bayna yadayhi hortiisa inuu hormaro uu doono falyadfac fii naxrihi halkaa dhuunta intuu qabto ha iska riixo walyadra ha iska difaaco ma stataaca intuu awoodo hadduu xoog kugu jiidho aduu ku dembaabi maysa laakiin intaad awood u leedahay inaad ka celiso maritaanku ku hormari lahaa ka celi buu leeyahy rasuulku sala allahu alay wasalam wa fii riwaayatin falyamnacu ha u diida maratayn laba jeer yaani ha u ishaaro ha u tilmaamo qunyar ha qabto fa in abaa hadduu diido falyuqaatilu aada ha u riixo fa inamaa huwa shayطaanun kaa hormaraya qofka tukanaya ee weliba markii la doono in laga joojiyo arrintaana joogi waayo waa shaydaan buu uhi rasuulku sala allah alay wasalam shaqadii shaydaan ku haya qofkuu doonaya salaaddii inuu ka mashquuliyo waayo almashi ila alamaam limanci lmuruur bannaanida ay bannaan tahay qofkii tukanaya inuu horu socdo isagoo salaaddii ku jira inuu horu dhaqaaqo si uu waxa weeyaan ciddii hor mari lahayd uu isaga celiyo oo ay qofkii ku hormari lahaa ama xayawaankii ku hormari lahaa waa inaad iska difaacdid weeye xataa hadday keensanayso inaad adood salaadii ku jiraada hore u dhaqaaqdid wuxu uhi wayajuusu waxaa bannaan an yataqadama inuu hore u maro khuwatan tallaabo aw aktar ama tallaabo in ka badan liyamnaca si uu u celiyo gayra mukalafin mid aan mukalaf ahayn uu uga celiyo min almuruuri maritaanka beyna yadayhi uu hormari lahaa ka daabatin sida xayawaan aw tiflin ama ilmo yar xataa yamura min waraa'ihi si uu xaggiisa dambe uu u maro rasuulku calayhi afdal salaatu watasliim isagoo tukanaya oo u tukanaya gidaar ka horeeya xaggiisa oo sutradiisu gidaarka ay tahay ayuu neef xooli doonay inuu hor maro oo isagiyo gidaarka uu kala dhex maro rasuulku sala allahu alay wasalam waa hore ayuu u maray suu neefkaa xoolaha isaga celiya ilaa uu rasuulku caloosha ku dhejiyey gidaarkii sutrada u ahaa manaa isagiyo gidaarkaa ugu yaraan waxa u dhexeeya saddex dhundhun alaaata adruc markaa masaafo saddex dhundhuna buu rasuulku sal alay wasalam hore u dhaqaaqay marka ama qof ha noqdo ama xayawaan ha noqdee shaygaa doonaya inuu ama ciddaa doonaysa inay ku hormarto haddaanad si kale ku celin karin waa inaad hore u baxdo xagga dambe ha kaa weydaarteen oo yaanu ku hormarine oo salaadaada waxa weyan aanu kaa dhaawicin dhaqaaqa noocaasi aada dhaqaaqdayna ee limaslaxati salaa ah danta salaaddu ay ku jirtaa salaadda waxba yeeli maayo bal waxa weeyaan xarakaad iyo dhaqdhaqaaqiyo aan maslaxatu salaa aanay ku jirin ayaa qofka musalliga ee tukanaya uu samayn karaa asalku waxa weeye qofku marka uu tukanaayo inuu dhaqdhaqaaq iyo xarakaadka uu iska ilaaliyo waxyaabaha aan salaada aan ka mid ahayn sida bukhaari warinaya rasuulka sala allahu alay wasalam waxa u yimi cabdullah cabdullaahi ibnu mascuud rasuulkoo salaada ku jira ayuu salaamay rasuulku salaamtii ugama jawaabin markii dambe rasuulku isagoo arrintaasi ka raali gelinaya ayaa waxaa cabdullaahi ibnu mascuud uu ku idhi ina fi salaati la shuqla salaada waxaa ku jira wax qofka mashquuliya markaa qofka waxaa rabaa salaadiisaa inuu dhaqaaq iyo hadal oo dhan uu kaga mashquulo oo markaa uu iska ilaaliyo xarakaadka iyo dhaqdhaqaaqa laakiin xarakada iyo dhaqdhaqaaqa maslaxadda salaadu ay ku jirto isaga waa la imanaya waa kaa rasuulku socday sala allah alay wasalam oo qofkii riix marka lagu leeya dee dhaqaaq baad samaynaysa laakiin maslaxadii salaada ayaa ku jirta kadalika xarakaadka kale ee aan fara badnayn ee qofka hay-addii salaada aan ka saarahayn salaaddiisa waxba yeeli maayaan oo rasuulku sal lla alay slam isagoo salaada ku jira waa kii cabdullaahi ibnu cabbaas sida bukhaari iyo muslimba ay wariyeen xagga bidix kaga xidhay waajibkuna waxa weeyaan qofku hadduu mid qura yahay imaamka inuu xagga midig kaga xidho rasuulku isagoo salaada ku jira ayaa cabdullaahi ibnu cabbaas intuu madaxa qabtay ayuu soo wareejiyey xagga midig uu soo joojiyey rasuulku soo xarakaad muu samaynay dhaqdhaqaaq salaaddiisa waxba ma yeelin isagoo tukanayuu rasuulku siday inantii yarayd ee umaama ee inantiisu ay dhashay rasuulku sala allahu alay wasalam marka uu sujuudayana waa dhiganayo markuu sujuudda soo dhamaystira inanta yar waa qaadi haddii laa shaka walaalay waa xarakaad uu rasuulku sameeyey marka xarakada iyo dhaqdhaqaaqa salaada guriyaa waa ka qofka ka saaraya hay-adiiyo qaabkii salaada oo qofka arkaa uu odhanayo keli tukan maayo adigoo gabadha iyadoo tukanaysa hadday iska dhaqaaqdo dherigaa iska soo yaro walaaqato oo ay salaaddii ku soo noqoto haya dhaqaaqa iyo xarakada ay samaysay de waa mid hay-addii salaada ka saartay oo qofka gabadha arkaa dherigeeda walaaqanaysa salaad bay tukanaysaa dee odhan maayo ninku siduu salaada ugu jira hadduu iska yaro dhaqaaqu waxoogay dawaarka yaro talo oo haddana uu salaaddii kusoo noqdama combyuutarka uu yaro garaaco kaasi dhaqdhaqaaqa uu sameeyey waa mid hay-adii iyo qaabkii salaadaba ka saaray oo qof kastoo arkaa wuxuu odhanayaa kani salaad kuma jiro kan combyuutarka garaacanaya ama dawaarka tolaya ama beerta qodaya marka xarakada noocaasi qofka hay-adda salaada ka saarta ee qofka arkaa uu odhanaya kani salaadba kuma jiro taasaa ta salaada burisa lakin xarakada ka sokeeya salaada waxa weeyaan burin maayaan ayib maa yaqtacu salaata salaada waxa jara macanaa wax waxyaabaha salaada gooya oo qofka bani aadamkaa isaga ka baxsan waxyaabaha salaada buriye waxyaabaha salaada gooya dee waa kala duwan yihi waxyaaba salaada buriye ayaa jira waxyaabaha salaada buriye waxaa ka mida dee intiqaadu tahaar qofku isagoo salaada ku jira haddii طahaaradiisa ay burto dee salaadiisuna waa buraysa salaada waxaa buriye hadalka uu qofku u camdiye u qastiye isagoo salaaddii ku jira hadduu hadlo salaaddiisu waa buraysa wakadalika alakl washurbu hadduu wax cuno ama waxuu cabo isagoo salaaddii ku jira salaaddiisu waa buraysa hadduu waajib waajibaadka salaada kamida ama rukn arkaanta salaada kamida uu ogaan uga tago cabdan sahwi ugamuu teginoo ogaan buu uga tegin salaaddiisu waa buraysa hadduu qibladii ka jeesto salaaddiisu waxa weeyaan waa buraysa laakiin sheekhu markuu leeya maa yaqtacu salaata wuxuu uga jeedaa waxyaabo qofkii tukanaya hadday hor maraan salaaddii ay burayso wuxuu uhi wa ina min ahamiyati sutra sutrada la rabo qofkii tukanaya inuu ishor dhigo ahamiyadeeda qiimaha ay leedahay fi salaati salaada dhexeeda ay ku leedahay waxyaabaha tusinaya waxaa ka mid a annaha taxuulu waxa ay kala teedaysaa bayna almusalli ilayha qofkii sutro xaggeedu tukanaayey iyo wa bayna ifsaadi salaati salaaddiisu inay burto oo qofku hadduu sutro xaggeeda u tukanayo waxa laaliyo wixii sutradaa xagga shisho ka maraa salaaddiisa burin maayo markaa sutradii ashyaadii hadday ku hor maraan salaaddu ay kaa jabi lahayd ayay sutradii teeb kaaga noqonaysa sutradii ay kaa celinaysa iyo wa bayna ifsaadi salaati wixii salaaddiisa burin lahaa ee bilmuruuri bayna yaday maritaankuu hormaray salaaddiisa ku burin lahaa bikhilaaf اladii waxa sidaa ka duwanka lam yatakida isagoo sutro aan samaysan haddaanu sutro samaysan dee ashyaadani hadday hor maraan salaaddii waa ka buraysaa fainahu yaqطacu salaatahu waxa salaadiisa burinaaya idaa marat fainahu yaqطacu waxaa jaraya salaatahu salaadiisa idaa marat hadday marto beyna yaday hortiisa almar'aة اlbaaliga goba gabadhii qaangaadhkaahi gabadh qaangaadhi hadday ku hor marto adigoo bilaa sutro ah ama adiga iyo sutradii ay idinkala dhex marto salaadaadi way goday way burtay dib u bilow dib u binee wakadalika alximaar dameerkiina waa la mid hadduu dameer ku hor maro waalkalbu اlaswad aygii madoobaana waa la mid warasuulku calayhi afdal salaati watasliim wuxuu yidhi fi xadiidi صaxiix xadiidka صaxiixaa ee imaamu muslim iyo aimo kaleba ay wariyeen yaqطacu salaata arajul idaa lam yakun bayna yadayhi milu aakhirati الraxl alkalb اlaswad wاlximaar wاlmarأaة اlxaaya ninka salaadiisa waxaa jaraya oo burinaya haddaanay sutra hor oolin ayga madow iyo gabadha iyo dameerka laakiin almara almarأaة اlxaa'id bu uri rasuulku almarأaة اxaa'idna waxaa looga jeedaa albaaliga siduu leeyahy alimaam sindi raximah اllah gabadha qaangaadhe baa looga jeeda ee tii markaa xayd lahayd loogama jeedo ee ti qaangaadhe baa looga jeeda waayo xaydku wuxuu ka mid yahay min calaamaati buluuqi الnisa calaamaadka tusiya gabadhu inay qaangaadhay walow shan iyo toban jir bayaanay gaadhin ayib wuxuu leeyahay saxaabiga la dhaha abu dar oo xadiidka warinaya faqultu ya rasuula اllah maa baalu kalbi اlaswad min alaxmar oo ayga madow iyo ayga casi maxay ku kala duwan yihin ayga madow baa salaada jira baa tidhi faqaala nabiyu sal alay slam alkalbu laswad shayaan ayga madoobi waa shaydaan wey rasuulkuna sala allahu alay wasalam ayda markii hore wuxuu amray in la laayo haddana rasuulku wuxu uhi innahaa ummatun min alumam war khalqiga ilaah bay ka mid tahay halaynina ila alaswad ka madow mooyaane ka madow ayda ka madow waa la dilaya meel kastood ku aragta dib xataa fi lxaram xuduudda xaramka hadduu ku jiro xataa waa la dilaya sababta loo dilayaana waa shaydaan buuri rasuulku sala allah alay slam lacalahu aktaru adiyatan min gayrihi min alkilaab waxaa laga yaabaa ayda kale inuu ka dhib badan yahay oo shaydaannimada loo nisbeeyey inay taa tahay ama ashayaan yatamaalu bih shaydaanka isu soo ekaysiyo suuradiisoo kale waxa weeyaan isu yeela in saddexdaasi salaada ay jaraan hadday ku hor maraan oo adoo bilaa sutra ay ku hor maraan ama sutradaadii inta ka sokaysa ay maraan oo adiga sutrada ay kala dhex maraan waa kaa rasuulku caddeeyey sala allahu calayhi wasalam waxaanad madhabkaasi ku tegey in badan oo ka mid a saxaabada rasuulka abu hurayra ayaa sidaa xadiidku tusinaya ku tegey iyo anas ibnu malik iyo cabdullaahi ibnu cabbaas radia allahu canhu fii riwaaya wqad jaءa ma yadul عalى dalika can cabd لlahi bn cumar cabd لlahi bn cumarna waxaa ka soo arooray hadallo sidaa tusinaya waxaa haddaba aad isweydiin kartaa soota caaisha tilmaantay iyadoo sariirta ku jiiftay inuu rasuulku xaggeeda usoo tukanayay oo sooka ibnu cabaas tilmaamay isagoo dameer saaran dameer badig se bukhaariya muslim ba ay warinayaan iyadoo rasuulku saxaabada uu tukinaayo inuu sufuuftii kala dhex maray isagoo dameerta dameertiisi inuu la dhex maray miyaanay labadaa xadiid tusinahayn gabadha iyo dameerku midna inaanu salaada jarin waxaynu leenahay tusin maayaan oo xadiidkaa tilmaamaya inay caaisha rasuulka ay hor jiiftay waxaa isaga lagaga jawaabaya sida imaamu axmed uu kaga jawaabay wakadalika ibnu cabdilbar in la yidhaahdo wakadalika ibnu اlqayim fi zaad lmicaad in la yidhaahdo aladii yaqطacu salaa waa muruuru lmar'a albaaliga walaysa muktuha amaama almusali waxaa salaada jaraya waa maritaankay hor marto ee maaha joogitaankay hor joogto oo hadday hor jiifto ama ay hor fadhido ama ay hor taagan tahay taasi salaada jari mayso bidaliil rasuulku caaisho sariirta ku jiiftay inuu xaggeeda u tukanayo oo aslanba qofka tukanaya in la hor maro iyo in la hor fadhiisto ama la hor jiifsado ama la hor istaaga de waa kala xukun oo iminka adigoon nina qof tukanaya inaad hor martaa miyay kuu banaanta kuma banaana laakiin haddaad hor fadhiisato ka war ama aada hor istaagto ama aada hor jiibsato way banaanta taasi marka maxay noo muujinaysaa maritaanka iyo mugsiga nagaanshaha lagu hortiisa lagu nagaado ama hala fadhiyo ama hala jiifo ama hala taagnaadee inay kale xukum yihiin marka rasuulku sala allahu alayh wasalam wuxuu tilmaamay maritaanka gabadh qaangaadi ay ku hor martaa inay salaada jarayso laakiin hadday ku hor istaagto ama ku hor fadhiisato ama ku hor jiibsato taasi salaada jari mayso tan dameerka ibnu cabbaasna waxaa lagaga jawaabayaa jawaabaynu shalay sheegnay oo dadku hadday maamuumin yihiin oo imaam uu tukinayo iyagu sutro uma baahna sutrada imaamka ayaa iyaga sutro u ah marka ama dameer ha hormaro ama gabadh ha hormarto ama ay ama qofba ha hormaro salaadooda waxba noqon mayso imaamkooda ayuunbay tahay inuu sutrada u ilaaliyo isaga iyo sutradiisa aan la kala dhex marin axaadiidta kale markaa tilmaamaysa salaada inaanay waxba jarin sida xadiidka odhanaya laa yaqtacu salaata shay culimadu waxay tilmaameen inuu daciif yahay hadduu saxiix noqon lahaana dee waxay noqon lahayd saddexda in laga soo reebay oo saddexdan iyaga xukun gooniye la siiyey imaamka la dhaha ibnulqayim raximah allahu tacaala kitaabkiiyo zaadulmicaadka wuxuu leeyahay xadiidkan tilmaamaya saddexdan maritaankoodu salaada inuu jaro axaadiidta caaridaysa ka hor timi waa maa bayna sariixin hayri saxiix wa saxiixin hayru sariix axaadiis ku cad masalada laakiin aan sugnaan iyo axaadiid sugnaatay oo saxiixa laakiin masalada aan ku caddaynoo xadiidkan aan muqaawamayn karin aan u babac dhigi karin marka xadiidkan rasuulku sidaas ayuu u caddeeyey saddexaad salaada inay jaraan hadday ku hormaraan saxaabada ku camal fashay ee tilmaantay fatwootay inay saddexdan salaada jarayaanna waa tilmaanay caaisha aada uga doodi jirto oo masaladaasi odhan jirtay allah haddaanu dumar nahay meel baad nagaga dhacdeen xayawaanaadka kuwii u liitay baad nala sinteen dameerkii iyo aygii waxaa tidhaha gabadh iyo dameerkii iyo aygii baa salaada goynayay laakiin hadalka caaisha waxaa ka horeeya hadalka rasuulka alayh afdal الsalaati wالtasliim ida jaءa nahr اllahi baطla nahru macqin ida jaءa qowlu rasuuli اllahi falaa yuqbalu qowlu axadi macah mar haddii qowlka rasuulka la helo qof kale hadalkii la aqbali maayo caaishiya qof kale toona adigu bal sawiro un rasuulkiiyo ku hor taagan oo sidan leh kule salaadaadu way go-aysaa hadday saddexaasi ku hor maraan waxa la odhan leh rasuulki ilah goy mayso oo maxay u go-aysaa oo dameerku muxuu yeelaya oo gabadhu maxay yeelaysaa ma najaasba miyaad sidaa odhan lahayd soo maad hogaansanteenu haddaad xadiidka rasuulka maqasheen waa sidaas oo kale sababtay u goynayaan allahu aclam addoomeynu ilaahay u nahay inagu waa inaynu ilaahay sharcigiisa aynu hogaansanno oo aygii casaa goyn maayo kii madoobaana wuu goynaya gabadhii aan qaan gaadhin ee inanta yar ahayd goyn mayso tii qaan gaadhina waa goynaysa dameerkii waa goynaya faraskiina goyn maayo maxay tahay sababtu maxaa xayawaanaadka lagu kala tafriiqiya allahu aclam ilaahay baa og xikmaddu waxay tahay ayga ayuubuu rasuulku yihi sal lla alay slam kaa madoobi waa shaydaan waayo anniya niyadii waxaa halkan sheekhu intaa hore dhami waxayd hordhac bay ahayd weli salaaddii maynaan gelin qofku marka uu doono salaadii inuu galo an yashraca fi salaa intaanu salaada gelin waxaa laga rabaa salaada inuu niyeysto wuxuu yihi sheekhu walaa budda waxaa laga maarmaan oo lilmusalli qofkii tukanaya min an yanwiya inuu niyeysto lisalaati salaada allatii taasoo qaama ilayha oo u kacay salaadan uu u kacay ee uu doonayo inuu galo waa inuu niyeysto wa tacyiinihaa biqalbihi waa inuu salaadaa ku cayimo qalbigiisa tay tahay oo salaadaasi tay tahay waa inuu qalbigiisa ka sawirto ma duhurbaa ma waa horta ma faralbaa ma sunna ma duhurbaa ma casarbaa ma maqribbaa ma cishaayibaa ma salaaddii subaxbaa ka fardi duhri sida faralkii duhur oo kale aw ilcasr aw sunnatihimaa maalan ama sunnayaashii labadaas salaadood ay lahaayeen waa in salaadii uu qalbiga ka niyeysto oo salaadaasi inay faral tahay iyo faraltay ka sii tahay iyo inay sunno tahay iyo hadday sunno tahay noocay ka tahay waa inuu qalbigiisa ka suuraysto wey alqalbu yatasawar qalbigu waxbuu sawirtaa wa huwa niyadaasi sharun waa shardi aw ruknun ama waa rukn wey bimacnaa salaad niyo la-aan ansaxaysaa ma jirto ama faral ha noqota ama sunna ha noqota haddaad salaadii arkaanteedii kale iyo shuruuddeedii iyo waajibaadkeedi ha u dhamaystirto laakiin adigoo niyoon aad iska gasho salaadaasi ansixi mayso oo niyadu say su niyo la-aantu say suurtagal ku tahay baad isweydiin karta qof tukanayaa sidee buu u noqon karaa midaan niyoon wuxuu noqon karaa waad iska taagnayd saasaad isaga taagnayd saad isaga taagnayd un baad istidhi mar miyaad iska tukatid oo qur-aan baad iska bilowday waxaad salaadaadii ka bilowday waxa weeyaan takbiir iyo qur-aan wax niyo salaadaadula timi ma jirto hadihi salaa laa tasix maxaa u daliila waxaa u daliila xadiidka bukhaariyo muslimba ay wariyeen xadiid cumar bn khaaab inama alacmaalu binniyaat buri rasuulku sal lay slam acmaashu halka ay ka guntanto ee ay ka ansaxdaa ama halka ay xukunka ka yeelataa waa niyada wey salaadaanad niyoonini salaad kuu noqon mayso salaadaan jirin wey mabaad niyooni maxay jiri doontaa wanniyatu sharطu lisaa'ir اlcamal biha asalaaxu walfasaadu lilcamal naam ka qore aaba ka hadlaya naam usali fardi heblo waa soo socota waaya marka xadiidkaasi ayaa u daliila baynu nidhi in niyo la-aan salaadi aanay ansaxayn culimaduna waa isku waafaqsan yihin wa ama talafudu biha waa su-aasha iminka layna weydiiyey wa ama talafudu dhawaaqii miyaa bihaa niyada uu ku dhawaaqayo qofka tukanayaa bilisaani carabkiisa uu kaga dhawaaqayo wuxuu niyeystay oo wuxuu niyeystay salaadii faralkii duhur inuu tukado markaasaa niyadaasi ayaa wuxuu raaciyey dhawaaq oo wuxu uhi usalli fardi salaati duhr adaء للh مstqبل الqبلة maأmuma ama imاma الlه أكبر fabidcatu weeyaan bu uhi sheeku taas waa waxaan diinta ka mid ahayn oo lagu soo daray oo mukhaalifaة للsuنة khilaafsan sunada rasuulka salى الlaه عalيه wasalam walam yaqul ma odrhan biha niyo ku dhawaaqa أxad أxad oo ka mida min matbuuci almuqalladiina min alaima kuwa la raacay ee la qallito ee ka mida aimada islaamka axad ka midoo yidhi ma jiro haddaba masaladaasi laba meeloodba waa lagaga hadli karaa marka niyada laga hadlayo iyo marka laga hadlayo salaadda maxaa lagu xidhanaya marka sheekhu wuxuu ka hadlay markuu niyada uu ka hadlaayey horta niya waa maxay bal si masalada loo fahmo niyadu waa maxay halkeebaase wax laga niyoodaa aimada ayaa inoo caddeeyey imaamka nawowi la idhaa oo ka mid a aimatu shaaficiya kitaabkiisa la idhaha rawdatu taalibiin oo toban mujalladooda oo fiqiya wuxuu yidhi wanniyatu hiya alqasd niyadu waa qasdiga weeye inuu qofku qalbigiisa shaygan uga qastiyo fa yuxdiru lmusalli fii dihni daata salaa ha niyeysta macnaheedu waa maxay waa inuu dihnigiisa qalbigiisa kusoo xaadiriyo salaadaa uu tukanayo wamaa yajibu tacarudu lahu min sifaatiha kaduhuriyati waalfardiyati wagayriha iyo sifaadkeeda ma duhur ba faral miyaa faral hadday tahay ma duhur ba ma casar ba uma yaqsidu hadihi alculuum qasdan muqaarina liawali takbiir dabeetana inuu faral inuu faral tukanayo oo faralkaasi uu duhur yahay tusaale ahaan waa inuu u qastiyo qalbigiisa uga qastiyo waayo niyadii qasdi bay noqotay qasdiguna waa camal uu qabto qalbigu idan niyada maxalkeedu waa halke halkee wax laga niyoodaa waxay culimadu isku waafaqsan yihin halka wax laga niyoodaa inay tahay qalbiga oo hadduu qofku qalbiga wax ka niyoodo afkiisana mid khilaafsan uu ka yidhaahdo labadaa keebaa xukunka yeelanaya ma wuxuu niyooday mise wuxuu afka ka yidhi adigoo doonaya salaadii duhur inaad tukato ayaad afka ka tidhi usalli fardi salaati lmaqrib waxaan tan afka aad ka tidhi baa kuu xidhmaysa mise tanaad qalbiga ka niyootay waxay culimmadu isku waafaqsan yihiin hadday iskhilaafaan qasdiga niyada qalbiga iyo annutqu bilisaan ama nutqu lisaan dhawaaqa carabku ka xukumka qaadanaya inuu yahay qasdiga iyo niyada taasina waxay noo caddaynaysa halka wax laga niyoodaa inay tahay qalbiga afkana waxba lagama niyoodo gacanna waxba lagama niyoodo sidaasi awgeed hadduu qofku afka ka idha usalli fardi salaati heblaayo isagoo waxa weeyaan aan qalbiga ka niyoon salaadiba u xidhmi maysaba niyada maxalkeedu waa qalbiga waayo talow rasuulkeenu sala allahu calayh wasalam salaadda muxuu ku xidhan jiray rasuulku talow salaadda muxuu ku xidhan jiray rasuulkeenu calayhi afdal salaati watasliim salaadda waxa uu ku xidhan jiray allahu akbar wax allaale wax uu ka horraysiin jiray oo la sheegay bal hadda kutubta caalamka taaloo dhan soo baar mid ha ka tegin wax la yidhi rasuulku waxaasuu allahu akbartaa ka horraysiin jiray oo la sheegay ma jirto waa culimo oo dhami way isku waafaqsan yihin mid usalli fardila iyo mid diidanba inaanu rasuulku allahu akbar waxba ka horraysiin jirin kaana yaftatixu salaatahu bitakbiir ninkii aynu darsigii shalay darsigii u horreeyey aynu ku sheegnay salaada xumeeyey salaada khalkhalday yidhi rasuulka ilaahu taa midaan hayn ma aqaana ibar rasuulku sala allahu alay wasalam wuxuu ku yidhi isagoo ninkaa la hadlaaya idaa qumta ila asalaa fa asbiq ilwudu salaada markaad doonaysa inaad tukato horta waysada dhamaystir uma istaqbil ilqibla dabeetana xagga qiblada u jeeso fakabir dabeetana allahu akbar dheh ma u malaynaysaan calaykum bilah ilaahay baa idinku dhaariye haddii usalli fardi salaada ay ka mid tahay ninkaa jaahilkee yidhi anuu salaad garan maayo ibar inuu rasuulku ka reebi lahaa soo mu bareen rasuulku sala allahu alay wasalam laa shaka walaa reeb inuu bari lahaa rasuulku sala allahu alay wasalam waxa ay tilmaameen aimada islaamku imaamka la yidhaahdo ibn اlqayim kitaabka israa ziyaad ulmicaadka wuxuu leeyahy usalli fardiya kelimaadka ka dambeeye la raaciyo o dhan wax xadiid oo haba yaraatee ku soo arooray ma jiro laa mid صaxiixa walaa mid ضaciif axad saxaabada ka midana muu odhan oo lagama soo warin axad taabiciinta ka mida raggii saxaabada soo gaadheen lagama soo warin axad afarta imaam ka midina muu odhan shaafici iyo maalik iyo axmed iyo abu xaniifa haddaba waaba musiibe talow yaa keenay waxay culimmadu isku waafaqsan yihiin fuqaha mutaakhiriin oo beri dambe dambe dambe dambe yimi inay arrintaasi iyagu istixsaansadeen oo dhahaan wallahi way iska wanaagsan tahay carabkana la yska raaciyo baabkuna mar hadduu yahay baabu cibaado way iska wanaagsan tahay way iska qurux badan tahay uma baahna cibaadadu waxay ku dhisan tahay itibaac raacitaan imaamu shaafici wuxuu ihi man istaxsana faqad sharaca qofka idha wallahi shaygani waa iska qurux badan iyo waa iska wanaagsan yihi iyadoo baabulcibaadaat la joogo dee waa qof wax sharciyeeye weeye sharciyeyna adigu xaq uma lihid addoon baa tahay inta lagu sharciyey raac waayahay tolow maxay ka yidhaahdeen aimada a'immada shaaficiyadu maxay ka yidhaahdeen bal waxaynu soo qaadanaynaa dadkeenu had iyo jeer ala waxdhan shaaficiyaana iyagoo dadka caamadii madhab shaaficiyana waxba kama yaqaanin haddaadka xanafiyada u sheegto garhka aad u gelisaa tira waa kii shaaficiyada kale sooci kari maayaan haddana shaaficiya nahay bay leeyihin laakiin had iyo jeer ale anigu waxaan usoo qaataa hadalka iyadoo waxaa la cuskanaya uu yahay daliilka maadaama dad fara badani ay taa ku qancayaan shaafici baa yidhi hadalka shaafici u sheeg haddii hadalkii shaafici uu waafaqo dee xadiidka rasuulka a'immada shaaficiyada imaamka la idhaha raafici araafici wuxuu ka mid yahay aimada shaaficiyada waxa uu leeyahay kitaab markaasi fiqiya ayuu leeyahy kitaabka sharxu lwajiis la idhaha wuxuu ku uhi qaala ljumhuuru yani min ashaaficiya lam yurid ishaaficiyu radia allahu canhu ictibaara talafudi biniya shaafici wuxuu ihi salaadu nudqi bay u baahan tahay nudqi manaa dhawaaq bay salaadu u baahan tahay oo dhawaaq la-aan xidhmi mayso markaasaa fuqaha mutaakhiriin oo beri dambe yimi baa waxay yidhaahdeen shaafici nudqigu sheegaya waa usalli fardida markaasaa raafici wuxuu leeyihi jumhuuru shaaficiya culimada shaaficiyada badankoodu waxay yidhaahdeen lam yurid ishaaficiyu radia allahu canhu ictibaara talafud biniya in niyada lagu dhawaaqo ayay salaadu u baahan tahay shaafici uma jeedin wa inama almuraadu takbiir dhawaaqu leeyahay salaadu la-aantii xidhmi mayso waa takbiirta odan allahu akbar ku dhawaaqin dee niyo qura salaadi kugu xidhmi mayso fa ina salaata tancaqidu bihi salaadu takbiirtaasay ku xidhantaa imaamka la yidhaahdo shiraazi ashiraazi isaguna waxa uu ka mid yahay a'imada shaaficiyada ayuu ka mid yahay waxa isaguna uu yidhi kitaabkiisa la yidhaahdo almuhadab oo imaamka la yidhaahdo nawowina uu ku sharaxay kitaabkiisa majmuuca wa min asxaabina buu leeyahi man qaala yanwi bilqalbi wayatalafadu billisaan waxaa ka mida fuqahada mutaakhiriinta kuwa yidhi qalbigana wuu ka niyoonaya carabkana wuu kaga dhawaaqaya markaasaa wuxuu leeyahy shiraazi oo aimada waaweyne shaaficiyada ka midi walaysa bishay wax allaale waxay arrintaasi tahay ma jirto meela sharci kagama taalo lianna niyata hiya alqasdu bilqalb waayo niyadu waa qasdiga qalbiga imaamka weyne la yidhaahdo ibnu qudaama almaqdasi ee qoray kitaabka muqniga la yha waa maraajicda waaweyne fiqiga wuxuu qoray kitaab la dhaha dam lmuwaswisiin waswaaska waxaa la dhaha dadka lagu saliday ee u hoggaansamo waswaasku waa war shaydaanku qofka uu ku furayo hadduu qofku marka u hoggaansamo waswaaska qof shaydaankii ka amar qaatay buu noqonayaa madmuum marka kitaabku masaladaa ka qoray marka masaladanuu ku soo qaaday usalli fardida waayo dad fara badan ayaa usalli fardida aan sunnaha kaba mid ahayn uu shaydaanku haddana waswaas usii raaciyey usalli usalli usalli usallidaa maanta o dhan isagoo haya oo halkaa dhaafin kari waayo baad arkaysa waswaas buu shaydaanku u dhex raaciyey bidcadii buu waswaas shaydaanku uu dhex raaciyey markaasaa wuxuu leeyahy iclam raximaka allah ana niyata hiya alqasdu walcasmu calaa ficli shay niyadu waa qasdiga iyo shayga inaad go'aansato halka wax laga go'aansadaana waa halkee waa qalbiga wa maxaluha alqalbu niyada meesheedu waa qalbiga laa tacaluqa laha bilisaan niyadu wax xidhiidho carabka ay la leedahay ma jirto oo carab waxba lagama niyoodo walam yunqal can nabiyi sala allahu alayh wasalam walaa asxaabihi fi niyati lafdu bixaal rasuulka iyo saxaabadiisa toona lafdi ay ku lafdiyeen oo niyadaasi ay ku dhawaaqeen lagama soo rarin wa hadihi alcibaadaat alatii uxditat cinda iftitaaxi ahaarati wasalaa laysat min alcibaadati aslaa waxyaabahan dadku ay la soo dariyeen markay tahaarada bilaabayaan oo qofku odhanaya nawaytu wuduu ama nawaytu salaa laysat min alcibaadati aslan cibaadada ka mid maaha buu leeyahay aslan calaa kulli xaal usalli fardida waxaa ku dabaqmaya hadalka uu yihi rasuulku sal alay wasalam man axdatha fii amrina hada maa laysa minhu fahuwa rad ciddii diinta kusoo dartay laga aqbali maayo waa marduudun caleyh qofka ku camal falana waxaa ku dabaqmaya qowlka rasuulku yihi man camila camala laysa caleyh amruna fahuwa rad ayuha almuslim miyaanan kugu filayn intii rasuula ku filayn allahu akbar baa ku filaatay nebi maxamed oo salaada uu ku galay ha isdaalina intaa adiguna ku gal waxa aynu leenahay oo aynu ku gebagabaynaynaa masaladaa ilaahay subxaana wa tacaala salaada aad tukanayso waa og yahay inay inay faral tahay inay duhur tahay inaad qibladii ujeediyo in kale inaad imaam tahay inaad maamuum tahay inay adaa tahay inay qadaa tahay iyo aad u warramaysaa marka iyo aad u sheegaysaa culimada qaarkood markay fasirayaan aayadda ku jirta fii suurati alxujuraat ilaahay subxaana wa tacaala uu leeyahay qul atucallimuuna allaha bidiinikum atucallimuuna allaha bidiinikum maxay ku soo degtay qolooyin acraaba baa waxay yidhahdeen reer miyiya ayaa waxay idhahdeen afkay ka yidhaahdeen mu'miniin baanu nahay markaasaa ilaahay wuxuu ku yidhi oo yaa taa uga warramaysaan ma ilahay baad diintiina uga warramaysaan ilaahay uu ogaya inaad mu'miniintii iyo in kale ilahay uu kala ogi waxa qalbigiina ku jira ilaahay uu ogi ahlucilmiga qaarkood baa markay aayaddaa fasirayaan waxay yidhaahdaan ka usalli fardi salaati duhri imaaman ama adaa'an mustaqbila alqibla arbaca rakcaatin waxaasoo dhan yeedhinaya waxaa lagu odhanayaa sida ilaahay qoladaa uu ku yidhi qul atucallimuuna allaha bisalaatikum war ma ilahay baad salaadaada ogeysinaysa ilahay salaadaada waa og yahay isdaaline allahu akbar dhoosaa salaada ku gal wallahu aclam waxka bilahi tawfiiq wsala allahu calaa nabiyina maxamed